galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab jimcaha siddeed iyo labaatanka bisha februari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida u diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan iyo saameynta suuqyada
dhibaatooyinka tahriibka uu leeyahay wax la soo koobi kara maaha magaciisaa ka taqaanaa tahriib waa maxay istilaax kelmaddaas tahriib xaguu ka yimid haraba waa orod waa fagax waa inkaar laakiin hadda wixii burburkan ka bilowda mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaa laha wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dahal dad ehel u ah maaha mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa shakhsiyaaday u galaysaa faaqadaada toddobaadka ayaad dhegaysanayseen qayb ka mid ah oo soo socota
xoolihii la qali jiray waxaad moodaa saaka in lalaba jibaaray taasoo igu wacantay inaad mooddo dadkeennama hilibka ay damcaanba inay shan iyo toban gooree rabadaanba sii dhigtaan baan day doonaan isla maalintaasay qaataan markaa saaka hilibku wuu ka badnaa hilibkii hore xoolihii la qali jiray waxaanad moodaa in uu laba jibaaran yahayba
bisha barakaysan ee ramadaan oo la filayo sabtida iyo sicir barar laga cabsi qabo waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan oo ka mid ah idaacadda galabta xisbiga muxaafadka ee b c ee ku guulaystay doorashada gobolka ontario dalka canada oo xalayto lasoo gebagabeeyey balse intaasoo dhan waxaa ka soo horri doonaa warkii in ka badan afar milyan oo qof ayaa halis gaajo ah ku wajahayo soomaaliya bisha juun ay soo socota gaar ahaana abaarta awgeed tiradaasi oo ka dhigan koror hal milyan oo qof ah marka loo eego xaaladda hadda jirta ayaa waxa ay ka timi qiimeynta heerarka amniga cuntada isku dhafan ee i b c oo qiimeynteedu ay taageerto qaramada midoobay soomaaliya waa mid ka mid a dalalka ugu saboolsan caalamka waxaana soomaaliya ay la daalaadhacaysaa tobannaan sano oo dagaal sokeeyaha kacdoon dhiig badan ku daatay oo ay waddo al-shabaab oo xiriir la leh alqaacida iyo masiibooyinka cimilada ah oo soo noqnoqda warbixinta i b c ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu qiyaasay in ka badan hal milyan oo caruur ah oo da-doodu ay ka yar tahay shan sano inay wajihi doonaan nafaqa darro ba-an sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka abaarta oo sii xumaanaysa roobabka oo aan joogto ahayn iyo colaada socota ayaa burburinaya habnololeedyada iyadoo qoysaska ku riixaya xaalad adag ayuu yidhi ethan peter smish oo ah wakiilka hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee faw ee soomaaliya wakiilku waxa uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay ay ka jawaabayso xaaladda iyadoo kordhinaysa taageeradeeda wax soo saarka beeraha kor u qaadaysa xalalka cimilada fiican iyo weliba xoojinta nidaamyada cuntada beeraha ee adkaysiga leh sida ay sheegtay qaramada midoobay ku dhowaada lix milyan oo soomaaliya ayaa u baahnaan doona gargaar bini-aadminimo sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka oon haatan ku jiro wadahadallo ayaa maanta oo jibcaha dib uga furmay magaalada kaahira wejiga labaad ee xabajoojinta israa'iil iyo xamaas iyadoo dhexdhexaadayaashana ay rajeynayaan inay soo afjari doonaan colaadda ka taagan khaza maalin uun kadib markii militariga israa'iil ay qirteen in gebi ahaanba ay ku fashilmeen ka hortagga weerarkii xamaas ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii oo dagaalka dhaliyey dhexdhexaadiyaha masar ayaa waxa uu sheegay khamiistii shalay in wufuud ka kala socota israa'iil qatar iyo maraykanka ay hore u joogeen qaaxira si ay si deg deg ay uga wada xaajuudaan marxaladda xigta ee habajoojinta dhinacyada ay khusayso arrintaasi ayaa waxa ay bilaabeen wadahadallo xoogan ee wejiyada xiga ee heshiiska xabajoojinta iyadoo ay socdaan dadaallo lagu xoojinayo laguna xaqiijinayo hirgelinta isfahamkii hore ee lagu heshiiyey sida ay sheegtay warbaahinta dowladda masar xabajoojinta oo wejigeeda koowaad lagu wado in wakhtigeedu u dhammaado sabtida ayaa inta badan waxa ay joojisay dagaaladii bilowday markii xoogaga xamaas toddobadii oktoobar ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii weerarka ay ku qaadeen israa'iil weerarkaasi oo sababay dhimashada kun laba boqol iyo siddeed iyo toban qof oo israa'iiliyiin ahaa oo u badnaa dad rayada sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f b israa'iil ayaa iyaduna weerar argosia waxay ku dishay in ka badan afartan iyo siddeed kun oo qof ghaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay xamaas maamusho tiradaasi oo qaramada midoobay ay u aragtay in ay tahay mid la ysku hadleyn karo ugu yaraan toddobaatan qof ayaa u dhintay cudurka daacuunka ah sida lagu soo waramayo iyadoo taasina ay ka dhacday koonfurta suudan toddobaadkii lasoo dhaafay waxaana sidaasi sheegtay hay-adda safe the children iyada oo soo xiganaysay xogta wasaaradda caafimaadka cudurkaasi ka dilaacay caasimadda gobolka niilka cad ee kosti ayaa waxa uu ka dambeeyey duqeyn diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah ay ka geysatay xarunta korontada ee um dabakar oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitir koonfur ka xigta magaalada khurtuum taasi oo hakad gelisay helitaanka biyo nadiifa cudurkan ayaa waxa uu dilaacay iyadoo nidaamka daryeelka caafimaadka suudan uu curyaamiyey dagaal sokeeye oo ba-an oo ku dhow socdana sanadkii labaad oo lagu dilay tobannaan kun iyo weliba in ka badan laba iyo toban milyan oo kalena ay ku barakaceen in ka badanna laba kun iyo laba boqol oo qof oo ay ku jiraan caruur ayaa cudurkaasi qaaday daacunka hadda kaasi oo ka dilaacay kosti warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilowna berito ayaa la filayaa in ay noqoto bilowga bisha barakaysan ee ramadaan ee dadka muslimiinta ihi ay soomaan waxaana soomaaliya iyo meelo badanna oo ka mid ah ka jira sare u kaca dhanka maciishadda haddii aan aadno somalilan warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray qadar maxamed cakule inkastoo bulshada somalilan qaybo badan oo ka mid ihi ay duruufahooda nololood yihiin kuwo adag islamarkaana bisha barakaysan ee rabadaan sidii ay jeclaan lahaayeen aanay wax badan gacantooda dhaqaale u saamixi karin inay u hagar baxaan haddana waxaa jira diyaargarow xoog leh oo laga dareemaya suuqyada kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee somalilan tusaale ahaana suuqayada magaalada hargeysa ayaa ah kuwo camiran oo bulshadu ay u diyaargaroobayaan soo dhoweynta bisha barakaysan ee rabadaan waxaan la kulmay qaar ka mid a dadka ka ganacsada suuqyada kala duwan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdi maxamuud maasha allah wasadaalla nabad haynagu gaadhsiiyo basbashiyo barwaaqa watayna kulaalaysabe laakiin saaka waxa isbedel isbedelka saaka suuqa ka dhacay wuxuu ahaa maanta way jimcaha ahayd dardar iyo xiise badan oo loo sii hayay rabadaanta oo dadku ay usii diyaargaroobayaan ay ka muuqato horta sirada xoolaha iyo saribadaba iyo saribada hilibka lagu iibiyeyba taasoo aad arkaysay dhaqdhaqaaqaadu fara badan oo aan dee odhan karno dee xoolihii la qila jirayba waa lalabajibaara haddii lalabajibaara haddana saakaysan saaka markuu saa waaguu baryay waxaan dadku inay saribada kusii saribada kusii sugayay taana waxaa keentay dhaqamo badan oo imika aynu yeelno ina hore u lahayn baa jiro oo hilibka dee inagu waxaynu naqaanay ka cusub ee la cuno uuna laakiinse kala dhigtana waynu barano dee malaa xagga dee wadamada kale aynu kusoo yaro dhaqano halkaa waxba aynoga soo yaro kadhaan mule shilibka la dediyayna waa jiidhka jiidhkaasoo ay tama badan dadku rabadaan soo isticmaalaan saambusaha iyo waxaada ay ugu talagalaan saambusaha loo sii diyaar garanayo dee daala bedelkeeda leeyihiin dee laga samaysto ba xiisaha kusii jira iminka iyo dadka si kusii diyaargaroobayaan iyo farxadda ay kusii qabaan awgeed in ay sii diyaargaraystaan waxa ay ku samaysanayaanba horta inta horeba rabadaanta marka aad baa loogu heelanaa maanta waan gartay marka xagga ma hilibkunbaa qaaliyoobay oo sariibadaha qaaliyoobay rabadaanta awgeed mise saylada xoolaha maadaama ay isku xidhan yihiin bal adigu bal taana ka waran saylada xoolu iyagu wase xoolihii la qali jiray waxaad moodaa saaka in la bajibaaray taasoo igu wacantay inaad muddo dadkeena hilibka ay damcaanba inay shan iyo toban gooree rabadaanba sii dhigtaan baa hadday doonaan isla maalintaasay qaataan markaa saaka hilibku wuu ka badnaa hilibkii hore xoolihii la qali jiray waxaanad moodaa in uu laba jibaaran yahayba wasiirada xoolaha markaynu eegnana wasiirada xoolaha laftigeed dowladda waxayna shaqaynaysaa un tan hilibka oo iyadana isbedel badan baa ka jira oo waxaad moodaa in dardar cusub la bilaabay waa tahay markan waxaan u soo gudbay suuqa bakhaarada iyo bagaashka noocyihiisa kala duwan walaal magacaaga marka hore bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdillahi ismaaciil yuusuf insha allahu tacaala saynu ka wada warqabno waxaa waqti yaroo kooban inooga hadhsan yahay bishii barakaysneed ee rabadaan taas oo aynu ugu diyaar garoobayno saynu usoo dhawaan lahayn una qaabil lahayn bishan barakaysan ee rabadaan bishan barakaysan ee rabadaan bulshadeenu waxay u diyaargarowdaa diyaargarow aada u sarreeya tusaale ahaan goobaha adeegyada lagu diyaariyo bishan barakaysan ee rabadaan ee bakhaarada sida raashinada waxaad arkaysaa dadku aada uga adeeganaya una diyaargaroobaya bishan barakaysan ee rabadaan taasay adeegyada ay bixinayaan iyaguna aada u libinlaabeen tusaale ahaan raashinadii timirtii iyo caanihii iyo sharaabadii noocyadoodii kala duwanaa oo ay ugu talagaleen dadka saayimiinta inay ka faa'iidaystaan sidee buu yahay markaad eegtiin matalan rabadaantan iyo rabadaantii hore duruufta suuqa iyo maadaama dad bakhaar leeyaho dadka wax ka iibiyo macmiilla tihiin suuqu sanadkan dhanka dhaqaalahaan ama bulshada adeeggeeda loo eego uu ka hooseeyo sanadadii hore duruufaha iska jiray dhaqaale iyo sixir bararku ay sababeen awgood haddana bulshadu aad bay u adeeganaysaa oo ay ugu diyaargaroobisaa uguna talagelaysaa inay soo qaabilaan ama soo dhaweeyaan bishan barakaysan ee rabadaan foodi noogu soo haysaa adeegyada aasaasiga ah ee bakhaarada raashinada laga adeegto aad buu dalabkoodu isagana uu sarreeyaa walow sixir bararka iska jira uu caqabad caqabado waxgaaya ku keenay bulshadii ama dabaqadihii nolosha bulshada kala duwaneyd haddana waa la adeeganayaa rabadaantan iyo tii hore marka laisbarbardhigo waxaa loo badinayaa in rabadaantii hore ay ka yaro qaboobeyd sababa jira awood rabadaantan oo wakti iska kulul kusoo beegantay xagga dhaqaalahaan iyo doorashooyinkii lasoo galay iyo culosyo yara jiray oo xagga bulshada ku gadaaman mid ka mid a hooyooyinka magaalada hargeysa oo la kulmay magacaaga marka hore bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa faadimo aadan waxaan joogaa suuqa hargeysa waxaan ahay maamooyinka maxaa ladhaha magaalada hargeysa waxaan usoo baxay si aan rabadaanta ugu tukaamaysto maasha allah rabadaanta ilaahay maxaa ladhaha bashbash iyo barwaaqo dee waa la tukaameysanayaa hadday xaggii sariibada tahay oo hilibkii iyo daymika sidii hore dadkumaahe waa la ilbaxo talaagadaa lagu ritaa qudradii basashiio maasha allah si fiican suuqa usoo gashay xaggii bakhaaradii waxaa iskale maanta rabadaantii iyo maxaa ladhaha bishii oo dhammaatay marka suuqu xoog buu jaamu yahay
iminka tusaale ahaan kalluunkiibaad xaggan usoo gashay ood iibsanaysay marka kalluun baan iibsanayay suuqa kalluunku maasha allah uu dee xoog buu xaamiyo saaka toddobadii baan imid waxbaba may oolin inkastoo ay sidaa tahay waxaa jira duruufaha dad fara badan oo xaaladahooda dhaqandhaqaale uu yahay mid qallafsan ama adag kuwaasi oo u baahan in gacan ay ka helaan dadka walaaladooda ee waxhaysta iyo xukuumaddaba khadar maxamed cakulee v o e hargeysa haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka ah waxaana aan ku eegaynaa tahriibka dhallinyarada iyo doorka shaqo la-aantu ay ku leedahay waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada baydhabo toddobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqeynaynaa tahriibka dhallinyarada oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay deegaanada koonfur galbeed dhallinyaro fara badan ayaa laga soo qabtay iyagoo tahriibaya degmooyinka bardaale luuq iyo beled xaawo kuwaasi oo u socday dalka liibiya si ay uga sii tahriibaan qaar kale oo aan lasoo qaban dhallinyarada ayaa markii ay gaareen dalka liibiya waxay la kulmeen tacdiyo iyo jirdil iyadoo waalidiintana laga dalbaday lacago fara badan oo u dhexeeya shan iyo toban ilaa labaatan iyo shan kun oo doolarka maraykanka haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan uga hadlaynaa sababta qulqulka dhalinyarada tahriibka sida looga hortegi karo iyo fursadaha shaqo oo dhalinyaradu ay helaan waxaa marti igu ah oo igala qeybgalaya khadka teleefoonkana ku jira idris cabdi dhakhtar oo ka mid ah baarlamaankii sagaalaad ee dalka brofeysar maxamed sheekh cali xayow oo ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed arrimaha warbaahinta iyo fawsi cabdinuur oo ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed su-aasha ugu horreysay aan weydiiyey ayaa ahayd dhibaatada tahriibka iyo shaqo la-aanta soo wajahday dhalinyarada waxaa hadalka ku horumaray idris cabdi dhakhtar runtii horta waxa waaye dadka ugu badan horta koonfurta u badan soomaaliya guud ahaan ama soomaaliya guud ahaan meel walbaba waa ka tahriibaan ama waqooyi galbeed ha ahaato ama gobolada dhexe ha ahaato ama goboladan koonfureed ha ahaato saa ka warqabtid dhalinyarada waxa waaye ilaa waxbarasho heer jaamacadeed waalidkooda lacag kasoo bixin jiray wadanka waxaa jiro oo soddon iyo lixdan sana anaga waxaan experience aan meel walba aan tagno waxaan aragnaa runtii waxyaalo runtii abuuri kara inay dhalinyarada tahriibaan sababtuna waxa waaye waa la socotaa waddanka soddon iyo labadan soddon iyo lixdan sano hadda lasoo dhaafay dowladdii dhexe waxay ka dambeeyey waagii dowladda dhexe qofka hadduu ilaa dugsi sare ilaa jaamacad uu ka baxa dugsi hoose dugsi sare jaamacad uu ka baxo horaa shaqo laga siin jiray dowladda markaas waxay dowlad wax qorshaysan laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaa lahay wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dahal dad ehel u ah maaha mashaariicdii waxay jaabka u galaysaa shaksiyaad ay u galaysaa marka bulshadii ma gelayso dhalinyaradii haddii jaamacad ay kasoo baxdo mashaariicdii oo u n u n kana dabagal ma sameeyo sidiisaba iyo world bank iyo faw ha ahaadaan iyo dowladda xataa inay mashaariicdaas meeshay tegayso inay dabagal ku samaysaa fiican oo runtii loo xil saaro guddi wada dhafax oo ka kala socda haydaha iyo loo sameeyo marka dhibaatooyinka jiro corruptionkaas musuq maasuqaas oo ay samaynayaan mas-uuliyiinta qaarkood oo wasaaradaha oo ay samaynayaan oo aan mas-uuliyiinta sare aan lala xisaabtamaynin oo runtii qaladaadkaas jira kaas waa oo dhalinyarada ay ku kaliftay qof oo oo sideed iyo toban sana wax soo baranaya ilaa heer jaamacado waalidkii waxbarashada lacag ka soo bixinayo ma hor fadhin karo waalidkii inuu ka ka tagay waayo wuxuu leeyahay waalidkaaga waa mar walba ha weydiin kartaa waddankiina musuq maasuqaasaa aa ku hag waa tahay in barasur xayow saameynta tahriibka dhalinyarada bismi illaahi araxmaan araxiim dhibaatooyinka tahriibka uu leeyahay wax la soo koobi karo maaha magaciisaa ka taqaanaa tahriib waa maxay istilaax kelmaddaas tahriib xaguu ka yimid haraba waa orod waa fagax waa inkaar marka horta magaciisu wata tahriib waa dad aan nabadgelyo haysan dad aan xasilooni haysan dad aan meel ay mustaqiim ahayn dad aan kalsooni qabin dad aan nabadgelyo qabin dad wada maraya dad bahalka iyo muxuu ahaa halaqa iyo jinniga iyo muxuu ahaa libaaxa iyo dhurwaaga iyo wax kasta halis u ah marka tahriibku magaciisu wataa waa meel inkaari ka dhacday waa dhibaato asalkeed oo laisu keenay waxaa weeye hubanti ka tag hubanti la-aan aad waxaa weeye nolol ka tag nolol aan la hubin iyo meel loo jeeda aan la ogeyn aad marka waa waa biimo waa dhimasho geed dheer intas fuushid ama toddoba daba korkooda nin ka booday oo nolo haddaan noolaado iyo haddaan dhintaba isku keemid weeye yiri waaye oo bad maraya oo beri maraya oo dhul muxuu ahaa jaziire oo balaayo oo maraya oo dhibaato kasta maraya marka tahriib meelba faa'iido kuma leh waan kusoo labanaynaa profesor xayow n waxaan siinayaa fawzi saameynta tahriibka dhalinyarada tahriibka waxaa horta aafo weyn oo dhibaato weyn ugeysatay habab soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan kuwa ku dhaqan koonfur galbeed waxayna sababtaa inta badanba keentaa arin geliyaan dadka geliyaan laftooda iyadoo rajo ka raadinaya nolol fiican oo mid ay haystaan mid ka fiican inay helaan taas ayaa ugu weyn waxa sababana waxa ugu weyn waxay noqon kartaa halis ay geliyaan naftooda marka guud ahaan tahriibka waxa waa arrin sidaan haddaba aan ka dhawaajiyey yani arrin aada iyo aada halisteeda ule aafo ka mid a aafooyinka ugu waawen oo degaanadan iyo degaanada soomaaliyeed lahayd waa tahay waa mahadsan tahay fawzi idris cabdidakhtar maxay tahay sababaha dhalinyarada xilligan ay u tahriibayaan waa shaqo la-aanta waddanka jirto wax haba yaraata shaqa abuura wixii shaqa abuurka loogu soo talagalay wixii shaq- shaqsi in laba qof aqa markaan dabagal ayadoon la samaynin corruptionkaas aan lala dagaalamin dadkaas hantida masaakiinta dhacaya aan lasoo qaban marka waxaa la rabaa dadka mas-uuliyiinta sare inay la xisaabtamaan wasaaradaha wasiirka ay u dhiibayaan hataa wasiirka waa inuu ehel u ahaada waa inuu ahaada nin daacada waa inuu ahaada wi- nin alla ka cabsanaa laakiin wiil yar ama nin yaroo hadda oo oo ah haba yaraatee aqoon lehena xilka haddaa u dhiibtid wuxuu heshiis la gelayaa tuugadii caadaysatay oo so- soddon iyo lixdan sane dhacaysay hantida oo oo- oo hay-adaha samafalka brofesor hayow shaqalaanta dhalinyarada haysata sabab ma u tahay tahriibka horta qoys baan ka soo qaadaynaa qoys kasta oo ama aabbo kasta iyo hooyo iyo aabbo cunugooda markay markuu dhashay toddoba jir markuu gaaray dugsi qur-aan geeyey ku xifdiyey kadib ma- malcamado kala geeyey daraasaad cilmi ah geeyey eh, maadi iyo diiniba ka dhisay aadaab iyo tarbiyana siiyey waxaa weeye cunugaas ma tahriibo cunugaas dulli ma aado cunugaas taariibka meeshu ka imaanaya meesha ugu horeysa waa dayaca waalidka korriimada iyo tarbiyeynta iyo tacliinta saddexdaas markii laga hadlayo ayuu cunuga wuxuu aadayaa qoyskiisii iyo ciddiisii iyo dalkiisii iyo magaaladiisii inuu ka cararo oo meel uusan hubin inuu aado waxaa keenaya awal waxaa u ah waalidka xaggiisa iyo qoyska tarbiyada ka xun ama cunuga waa la dayacay faraha laga qaaday eh, lama habaynin lama soo dhisin biiskiisa hore aadaab iyo tarbiye iyo tacliin laguma soo dhisin dhibaatada ugu daran qoysku ka imaanaya waalidkuna ka imaanaya boqolkiiba sagaashan fawzi shaqalaanta dhalinyarada sabab ma u noqon kartaa tahriibka dhalinyarada walaalkii oo sabab badanaa jira laakiin waxaan kusoo koobi karaa ilaa iyo saddex afar eh, qodob sababta ugu horeysa waxa waaye eh, shaqo la-aan xitaa kuwa jaamacadaha dhameeyey waxay la kulmaan eh, shaqo la-aan ama mushaahar aada u hooseeya tan xigto waxaa waaye fursado la-aan oo waxay dareemaan in aqoontooda aan laga faa'iidaysan taasoo keenaysa inaan dalal inay inay dalal kale raadsadaan oo aqoontooda maarkana meelahaas ay maarka dadka kale u faa'iideeyaan rajada nololeed oo aada u liidasana waxay aaminsan yihiin inay fursado fiican ka heli karaan dibadaha oo runtii eh, aqoontooda iyo kartidooda aan waddanka gudihiisa lagu qiimeynin sababahaas ayaa maaragtay eh, dhalinyarta wax bartay markano ay dibadahaas ugu aadaan waa mahadsan tahay fawzi idriis cabdidakhtar fursadaha shaqo oo ay dhalinyarada helaan intay gaadhsiisan tahay two percentage hataa markaa markii waxaad dareemaysaa magaalada hadda markaad soo baxday meel walba oo baararka iyo la fadhiisanaya dhalinyarada galabtii subixii waxaa arkaysaa waxaa dhalinyarada waxay isku mashquulinaya hadda bahal dhaadhuula dhahay cayaar iyo meelahaas ay iska fadhiyaan waa iska wada baagamundo dad badan annaga hadda xafiisyaa noo furan dad badan oo shaqo la-aan aan noo imaanayo oo runtii aan u hagaajinayno maxaa ladahay meeshay jidkay shaqada ku heli lahaayeen markan waxaad dareemaysaa hadda dadka badan ama dhalinyarada qof waxaa arkaysaa ga- jaamacad ka baxay professionkiisa aan ku shaqaynayn oo runtii timo timo jaraya arkaysaa waxaa arkaysaa oo oo holo oo maxaa lalahay magaalada dhexdeeda biis intuu furtay oo alaab yar yar iska gadgadaayo waxa waaye waa aaday u yar tahay helitaanka shaqada sababaha kalifina waxa waaye waa waddankan waa in lala dagaalamaa musuq maasuqa corruptionka dhaca hantida dowladda la dhacayo ee hantida samafalka la dhacayo ayadoon taas guddi wadajira loo sameyn sharciye aan laga soo saarin haba yaraatee waddankan waxa waaye dhalinyarada tahriibkooda ma istaagaan runtii waxa waaye waalidkii inay hor joogaanay diidiyihin oo nin wax soo baray oo waalidkii maxaa ladahay sideed iyo toban sana labaatan sana wax ku baraya haddana afarkiis wuxuu leeyahay nin orod meeshaa tegi karta tag tahriibka waxa ku kalifayo waa waxyaalahaas hataa dhalinyarada shaqada in loo abuuro waa oo oo oo maxaa ladahay mashaariic income generation activity la sameeyo oo dadka la dhexgalo ma arkaysa mas-uuliyiin dad dhexgalaayo oo baahidooda xataa problemkooda waxaa waaye dadka inta lasu keeno maxaa problemoo jiri Eh, see loo xallin karaa solution in la raadiyo waxyaalihii dhan in dadkii solutionkaas la raadin lahaa hawsha iska lahaa ayagaa horseedaya ee corruptionka waa mahadsan tahay idriis brofesor hayow dhalinyarada fursado shaqo ma helaan
koonfur galbeed dhalinyarada wa- waxa shaqada hela oo fursadaha helaba waaba dhalinyaro sideedaba soomaaliya waa og tahay celiska averageka boqolkiiba toddobaatan iyo wax la jiraan waa dhalinyaraa la yidhi fursadaha hadda dowladda koonfur galbeed oo kale barnaamijyada yimaada dhammaantood waxay ugu faa'iidaysaa waxaa tus dowladda waxaa loogu faa'iideeyaa dhallinyarada wax baratay tusaalaan ku siinaya meesha aad kaga qaadan kartid dowladda koonfur galbeed hataa xildhibaanadii lasoo dhisaayey iyo shaqaala wasiirada la dhisaayo iyo dhammaan shaqada oo dhan waa aragtay dhalinyaro waay hal qof toddobaatan iyo toddoba xildhibaan waxaan shan iyo lix dhamayn baa oday kaa inta kale dhalinyaro oo loogu faa'iideeyey inay dhalinyaradaas fursadaha waxbartay loogu faa'iideeyey inay shaqooyinka iyo xukuumada dowladnimada iyo xildhibaannimada meel kastaba ayagaaba la siiyaaba waaba loogu faa'iideeya waxa waxaas ku riixaaya oo tahriibka ku riixaaya boqolkiiba toddobaatan horta waa tarbiya xumo iimaan la-aan iyo dad aan familigooda muxuu ah ku kalsoonayn ama aan lahayn tusaale haddii la dhihi lahaa waxaa loo cararayaa gaajaa loo dhimanaya oo loo cararaya gaajo looma cararayo loomana dhimanayo waa la degan yahay dadka mxuuaha idbiska ah oo meelaha kale ka yimid oo qaxootiyada shabaabka ka soo cararay waa aragtaa ilaa hal milyan oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin oo qaxooti ah ayaa baydhabo loo loo sameeyey dadkii hataa soo barakacay ilmahoodii waxbarasho ay heli karaan hay-adaha gacanta ku haya dowladda amnigooda ka warqabta fawzi sababta qulqulka dhalinyarada tahriibka ma la dhihi karaa waa shaqo la-aanta dhalinyarada haysata sababaha ugu waaweyn oo oo runtii qulqulka tahriibka sabab u noqon karto waaye mid waa eex iyo musuq maasuq waxaa jira nidaam aan cadaalad ahayn oo qabiil iyo xiriir lagu helo shaqooyinka teeda kale dhalinyaradu waxay niyad jabaan markay arkaan inaysan heli karin fursad lamida kuwa keyrkooda helay teeda kale haddii nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyana oo loo maro karti iyo xirfad waxaa yaraan laheyd tahriibka ayaa yaraan laheyd marka run ahaantiiba waxa waaye runtii waxaa niyad jab ku abuuraysa dhalinyarta qaabka shaqaalaysiinta guud ahaanba waddanka guud ahaanba maaragtay looga shaqaalaysiiyo taasoo ku salaysan sidaan hore usoo sheegay eex iyo qabiil iyo musuq maasuq idris cabdidakhtar haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada ma laga hakin karaa tahriibka waa arkayaabe maalin walba qofka tahriibay bibiya dhibaatooyinka uu marayo maxaa la dhahay saxarahaas ay marayaan dhibaatooyinkaasna waa la socda waxa waaye dadki waa soo noqon lahaayeen hataa dadkii oo aad oo tahriibay oo marke dibadda dadka jooga dhibaatooyinka lagu hayo waa shaqooyinka ay gacanta ku hayaan waa maxaa lalahay waa waa waa dareemaysaa inay yihiin shaqo oo runtii aysan u qalmin dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay markaan waxyaalo badanaa jiro oo runtii la rabo in laga fikiro oo la sameeyo si wada jirna loola dagaalamo waa musuq maasuq dowladdii dhexe waxa waaye siyaad bare koob iyo labaatankii sane ay xukumaysa boqol kun ninkii dhaca waxa waaye dil toogasho ku xukumay waa nin dictator u ahaa laakiin cabsi ay ka cabsadeen hadalkaas daraaddiis dad badan oo arrintaas lagu guliy daraaddeed dadkii corruptionka waa ka istaageen dhalinyaro cid u maqan ilaa ay hadda male waa inay heshaa hoggaan daacad ah oo runtii la dagaalamayo musuq maasuq brofesor hayi waad maqlaysaa haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada waa laga hakin karaa tahriibka marka kaalinta maamulka ee ku aadan xakameynta tahriibka kaalinta maamulka waxaa weeye dhalinyarada horta in la wacyigeliyo marka hore la wacyigeliyo la yidhahdo waxaad yeelaysaan waddankiina aamina shaqana waa helaysaan nabadiina gala jaamacadda sooma dhamaynin ha bila kuu dhiman laba kuu dhiman dhamayso waxaaga markaa dhamaysatid shaqada dowladdu waad aragtaan fursadii soo baxa soo raadso waa lagu siinayaa in la yidhahdo ilmaha oo loo sheego oo la yidhahdo tahriibkan macnihiisu waa sidaan haddaad baxdid muhallig baa tahay naftaadaad ditay aad dishay walaa talqu biaydikum ila tahaluka tahaluka naftaada ha ku tuurin joog in la yidhahdo waalidiinta ay wacyigeliyaan culimada masaajidda lagu wacyigeliyo dowladdu ay wacyigeliso meel kasta in laga awalan waxaa ah wacyigelin midda kale ilmihii wacyigelinta maqli waaya ee baxa oo laga noogo in lasoo qabto oo ayagana la xiro dhaqan celin loo sameeyo sida dhaqan celin kuwa shabaabka ka yimaado loogu sameeyo tahriibka waa dilaa ka daran muxuu ahaa muxuu aha shabaabka lamid oo dilaa ah waay tahriibku maxaa yeelay dad cilmihii u baabi'inaya saxaruhu ku dhamaynaya doom doomuhu ku dhamaynaya baduhu ku dhamaynaya gaaju ku dhamaynaya xabsiyadu ku dhamaynaya waxaad arkaysaa waalid cunugiisa inta lasoo duubo isagoo figaysan oo la garaacaya lasoo duubaya habartii dhashay oo masaakiina guri yar ku jirto yaanyo gadanaysa loosoo loo diraya gurigay gadaysaa waa u diraysaa meel uu ku tegi maayo wax uu ku heli maayo lacagtiina waa loo diraya habartiina cillay fadhidaa hadhowna banaanadaas markuu tago yurub hadduu tago xataa shilig uu helayo male dheguhu duranaya waxaad maqlaysaa waa naagoobay jiniyu ka baxay waxaan micno lahayn cartooy iyo sarajaan buu noqdaad maqlaysaa marka marnaba taariifku faa'iida ma lahan haye fawzi cabdinuur
wallaahi runtii in eh, ka dowlad goboleed iyo guud ahaan soomaalida in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo runtii nidaam eh, degsanoo eh, ka dheeh musuq maasuqi ah eh, qabiil ee lagu shaqaalaysiiyo dhalinyarta siday fursadahooda maaragtay uga faa'iidaystaan runtiina way ku qancayaan haddii fursadaha eh, dadka dhan ba ay u saman yihiin way ku qancayaan inay waddankooda sii joogaan waayo fursad fursad xigta runtii waxay heli karaan inay maarkino eh, eh, ay kaga faa'iidaystaan laakiin haddii nidaamkaasba uu- eh, uusan hagaagsaneyn runtii waxaa raja xumo ku dhalinaysa dhalinyarta inay sii joogaan oo maratay waddanka ay sugaan fursadahooda in ilaa ay ka imaanayso marka waxay raadsadaan markaas oo tahriib iyo inay dibadahaas ka shaqaystaan ay raadsadaan marka waxaan ku boorin lahaa maamul goboleedka iyo iyo federaalka guud ahaanba in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo laga dhiga mid aada u adag oo runtii shaqaalaysiinta nin kasta doorka uu leeyahay positionka uu markaas ee ee la raadinayo mid isu eg inay yihiin oo markino dad xirfad leh oo meeshii ku habooneedna marka laga shaqaalaysiinay markaa idriis cabdidhaktar dhallinyarada maxay khatarta tahriibka ugu bereerayaan iyadoo la arkayo dhibaatooyinka tahriibka u wallaahi waxa khatarta inta taallaa ka daran laakiin haddii aad subaxi aad soo kacdid ciddii adiga aad wax usoo baratay haba yaraatee aysan lahayn maalin maxaa lalahay aysan heli karin cuntada daruuriga ah rasunta qofkii wuxuu ka doorbidayaa inuu meel fur iska siiyahay marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada dad waxaa jira haddana oo oo oo runtii aad arkaysid ganacsato ah oo oo oo dhii dhiiqaalato ah oo runtii oo oo oo dhalinyarada aruurinayo oo u sheegaya wax aan jirin maxaa lalahay lacaga ka aruursanayo oo xataa maxaa lalehay tahriibka u fududaynaya say ku aadi lahaayeen kuwaasna waa dhiig mirato in lagala dagaalamo waayo meel walba xafiisay ku leeyihin dowlada soomaaliya waa dadka barnaamijkaas oo oo human traffic sameynaya oo dadka maxaa lalehay aruursanaya dhalinyarada ay leeyihiin warniyahow tahriibaa kuu fiican anaa kuu fududaynayno So- south africaad maraysaa mozambigaad maraysaa intaad ka baxaysaa dad ka shaqaynaya jiro dadkaas in lala dagaalamo waayo ayaga naftirkooda waa cadowgii labaad waay oo runtii fududaynayo howlahaas leeyahay waa mahadsantaha idriis profesor xayow maamulka koonfur galbeed shaqooyinka si cadaalada in lagu bixiyo ma samayn karaa waa xaqiijin karaa haragga markii saca inuu diida rabo meesha urur ka ursada dadka aan muxuu ahaa maamulka iyo dowladnimada aan la dhacsanayn oon ogolayn baaba do- tahriibku waxay u dhigayaan dadka tahriibaya dowladday wax waa been iyo barabagaan iyo waxaan abuurnayn wey maxaa weeye dowladda koonfur galbeed waxay wax ku bixisaa marka koowaad hadafka iyo aragtideeda guudba waxaa waaye eh, ninka wax ba- bartay shaqada ninka ku habboon in la siiyo shaqada ninka ku habboon in la siiyo waa dhici kartaa bini aadan baa leeyahay dowladda fa- faraacinteedu waa badan tahay dowladda laamaheedu waa badan yihiin xoogaa ma iska dhici kartaa adduunyaa la joogaa in la yidhahdo in adeerow meel min lagu tago boqol kiiba waa dhici kartaa soomaaliya oo dhan bay ka dhacaysaa federaalkay ka dhacaysaa meel kastay ka dhacaysaa waa boqol kiiba hal laakiin hadafka dowladda iyo siyaasadda madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis laftagare ma aha in eh, ina adeersi iyo xaqli lagu dhiso waa yaa yaa mudan baa lagu dhisaa waa tahay fawzi ma tahay dhallinyarada in la wacyigeliyo si ay uga baaqsadaan tahriibka waa muhiim wacyigelinta waxbarasho waa hab wax oola oo dhalinyarada loogu sheego hel- halista tahriibka waxayna noqon kartaa eh, barnaamijyo waxbarasho oo lagu daro iskuullada iyo jaamacada lagana hadlo tahriibka iyo waxyeeladiisa waxaa kaloo eh, la heli karaa dad nool oo la kulmay dhibaatooyinka tahriibka si ay khibradooda ula wadaagaan eh, eh, eh, dadka waddanka gudihiisa jooga intaba maaragtay ee ee waa looga faa'iidaysan karaa ee xarumaha waxbarasho ee sida jaamacadaha iyo maaragtay ee dugsiyada oo saddexe sareba dalka haddii maarkino loo helo fursad idriis maxay waalidiinta carruurtooda ugu warqabi laayihiin oo mar walba loogu tashkiiliyaa carruurta in la tahriibiyo wallaahi eh, qofka hadduu qaangaaro mas-uuliyaddiisa isagaa iskale go-aankiisana isagaa iskale laakiin inkastoo aysan waalidka marka ay ka xun yihiin wiilkaaga waa tahriibay markii la dhaco Eh, runtii aad iyo aad ay waalidka dhibaato ugu soo gaartaa Ha- qaarkood xataa strogan ku dhaca markii ilmahoodan la waa tahriibay liibi liibia lagu haystaa eh, mozambiga lagu haystaa intaa lagu haystaa markii la dhaco markaan waxa waaye waa waa runtii dabeel hadda socoto waaye in lala dagaalamo waxaa la rabaa maamulka ama dowladda meeshaas joogta inay dadkaas soo qabato oo dadka tahriibayo teeda kalena dhalinyaradana shaqo loo sameeyo aan maxaa laleeyahay aan ku baaqaya haye professor hayow laba shay unbaa loo tahriibi karaa waxa weeye meel aad joogto markaad weysid tahriibka qofka meel uu ku noolaado oo naftiisa uu noolaan waayo oo amni daro iyo sidii burburkii markii inta ka dhacay loo wada yaacay oo dibadaha loo galay nafaa loo cararay maanahan guri looma cararayn waxaa la arkayaa wiil baxay waxa dhan dadka khaldaya wuxuu yahay wiilashan taariibkii wadankii cararay ama niman uun tegey ayaa kuwii kale la soo hadlaya oo dhahe waa meeshaan yurubaan tegey intaan tegey ama waa imaanayaa wixiyaa la arkaya marka ko waxa weeye wacyigelin la-aanta hadda dawladda waxay samaysaa wacyigelin wacyigelin baa la sameeyaa dadka waa loo sheegaa dad waxaa jira dadka tahriibiya imaanlaawayaal ah meelo kala fiiri dadka waxaa lagu sameeyaa niman baa lasoo adeegsadaa soomaali ah tahriibiin waaye marka tahriibiyayaasha waxay isugu jiraan soomaali iyo ajnabi suudaan ethoobiyan kenyaan soomaali liibiyaan jinni intaasoo dhan a isugu jiro hataa hadda heer waxaa la gaaray wiilkaaga waa niman baa dalaal ah u jooga wa waa la wadaya adoon shilin lagaa qaadin adoon waxba la weydiinin waa wiilkii unbaad weynaysaa isagoo afar kun shan kun lix kun oo dollar gashay wuxuu kaala soo hadlayaa tripoli libya ayuu kaala soo hadlayaa wiilkii saa u weysanayd halow cawada nin baa kula soo hadlaya ninkaas ma taqaanaa ha wiilkayga waayo waa annaga ahayno lix kun oo dollar kusoo shub oo lagu keenay xamar looga soo qaaday wiilka haddaa wareysatid aniga waa la iqaaday meeshaasaa la igeeyey arsabaa la imariyey suudaana la imariyey intaa la imariyey libiyaa la igeeyey masaraa la igeeyey libiyaa la igeeyey isagoo leh lacagtii aad shubaysaa markaas kadib kow iyo tahriib hadda waayo adiga isagii waxba lagama weydiin haddayba ka dartay marka niman iman laawayaala oo dadka wiilasha caruurta dhalinyarada soomaaliyeed tahriibiya ayaa jira nimankaas inay dowladda gacan bira ku qabato dowladaha dowladda koonfur galbeedle baa dowladda federaalka nimankaas in la qabto dadka wiilasha in loo sameeyo dhalinyarada loo sameeyo wacyigelin culimada iyo organizationada hay-adaha dowladda dhammaantood in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo oo la yidhahdo tahriibka loogu sheekeeyo dhibaatadiisa wixiisa fawzi cabdinuur dhalinyarada la taariibinayo baydhabo ayaa laga wadaa marka waalidiinta iyo maamulka maxay uga warqabi la-yihiin dhallinyaradan la taariibinayo walahi horta nidaamkan tahriibiinta waa nidaam si qarsoodi ah horta oo u shaqaynayo dadka wax tahriibinayana badankooda waxaa waaye dad muuqdo maahan dad waxaa waaye qarsoon oo runtii nidaam qarsoodi ah ku shaqeeya waaye qaarkoodna waxaa jira inayn hay-adaha amniga iyo hay-adaha maarkino meelaha xuduudyada inay laaluush iyo waxaas ku bixiyaan oo sidaas ay kaga gudbaan oo qaar ka mid a maaratan hay-adaha amniga u fududeeya mararka qaarkood inay maaratan dadkaas ay tahriibaan marka nidaamkana waxau iska yahay nidaam qarsoodi ah oo oo oo waddanka gudihiis ku dhex jiro aan la ogaan karin runtiina maaratan aan la dareemi karin meesha ay wax ka socdaan dhalinyartana aysan sii sheegin mararka qaarkoodba waalidiinta waxaa laga yaabaa inay arrimahaas qaarkood ay la socdaan oo ay u fududeeyaan qaar kalena inaysanba ka warqabino qaarna waalidiintoodaba aan la tashanino runtii markii ay fursad helaan ay arkaan waalidiintooda inaysan la tashanaynin oo aan ka warqabin markay fursad helaanna inay iskaga dhaqaaqaan marka nidaamkaba waxa waye nidaam guud ahaan ku dhisan nidaam qarsoodi ah oo runtii aan la ogaan karin qaar sababo qaarkoodna markan hay-adaha amniga xitaa badankooda aan la socon karin marka dad yaroo maarkino oo oo isku xiran ayaa nidaamka la socda nidaamkaasna nidaam runtii fashilintiisa sina ay aada u fududdahay sina maaragtay ay aada u adag tahay in laga soo dhex saaro bulshada taasaa sababaysa marka in nidaamkaas maarkino uu sii shaqeeyo mar waliba
waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka xalka muxuu ku jiraa si tahriibka loo xakameeyo waxaan siinaya waa in wasaaradda waxbara shaqada iyo shaqaalaha oo shaqada kula runtii ay guddi samaysa oo la dagaalamayo oo corruptionkaas oo ay la shaqeeyaan dadka aqoon-yahanada ama bulshada qaybaheeda kala duwan oo rayidka tusaale ahaan hadda wasaaradda caafimaadka oo kale markii la rabo inay barnaamij ay fuliso waxaa la rabaa guddi caafimaad in la sameeyo hay-ad walba guddi xataa waa loo sameyn karaa oo laga hortagaayo markaad imtixaan dadka ka qaadaysid xataa si baaral ah dadka inay soo fadhiistaan oo oo si cadaalad ah waxaad arkaysaa nin imtixaankii geystay waraaqihiisa loo xareeyey aan maxaa la haba yaraatee aan aan dib loogu yeeraynin ay iska qoran yihiinba dadkii oo shaqadaas tegi lahaa waxyaalahaas waxaa ka hortegi kara maamulka markaas meesha jira ama degma ahaato ama gobol ha ahaato ama maxaa la maamulka koonfur galbeed ha ahaato ama maamul kasta oo gobolada soomaaliya ka jira ha ahaato waxa waa in lala dagaalamo waaye musuq maasuqaas haddaan lala dagaalaminna arrintan waa sii dheeraanaysa haye profesor hayow halka muxuu ku jira xalka iclaam waay marka hore dadka in la wacyigeliyo dhalinyarada boqolkiiba wax ma fahamsana waa dhalinyaro yar oo muraahiqiin ah oo hadda labaatan jiro ah oo hadda soo kacay oo xubu dunyada ku cusub tahay marka gabadha uu iska jecel yahay ma ma gabadhan waxuu ku aroosta male haddee inaad tahriibto soo ama dhimo ama gabadhan wax usoo hel waxaas ilmaha iska dhaadhiciyaan waxaasay la baxayaan waa in laga wacyigeliyaa kow waxa wacyigelinaya gurigu kasoo bilowda waalidka kow iskuulka labo masaajidka saddex meelaha ilmaha ay ku xiran yihiin in laga wacyigeliyo dowladdana inay fududayso si kastoo ilmahaas wacyigelintooda loo samayn karo wasaaradda iclaamka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta wasaaradda dhalinyarada isboortiga wasaaradaha yacni khaas dhalinyarada la shaqeeya waa inay wacyigeliyaan oo loo sameeyo urur tiam wacyigelina oo ururka dhalinyarada gobolka koonfur galbeed ururka dhalinyarada degmada baydhabo ururadaas yani dhalinyarada in loo hogaamiyo loo adeejiyo oo dhalinyarada la wacyigeliyo waalidiinta ugu horeeya inay gacan bira waali ilmahooda ku qabtaan ay la socdaan ka waran haddii cunuga cawada soo dhaxo waalid waxaa jira cunugiisa saacad aan beeldare noqon karin waryaa ma yimid maya masaajidka waa kaa waaya xagee ku tukatay iskolka ma ka timid haa seexo galabta cashar aad masaajidka aad maqribka ayaan kaa waayin cisho ayaan masaajid kaa waayin subax salaad subaxna keen aan soo tukana ninkaas inuu taariibo abadan lagama yaabo laakiin waalid ninkii xalay habeen hore xagee ku dhac maba arkine wuu joogay laakiin xalay ma arkin hooyadana tiraahdo meel uu kusoo dhaxayna aan loogeyn waa kaas waa kaa taariiba kan taariiba kow taariibka waxa ku qasba waa waalidkiis war waalid fiican haddaad tahay cunugaaga tahriibi maayo laakiin cunuga tahriibow waalidkiisa boqolkiiba sagaashan waxay ka timaadaa waalidka marka waalidow waxaad yeeshaa caruurta badda ha ku dhammaynine tarbiyadooda toosiya caruurta badda ha ku dhammaynina iyo dhibaatada eh caruurta gacan bida ku qabta oo diinta iyo danawiga labadaba ku hoga fawsi cabdinuur xalka muxuu ku jiraa si loo xakameeyo tahriibka wallahi xalka horta wuxuu ku jiraa halista oo maarkino arrintan ay leedahay in horta bulshada lagu baraarujiyo oo run ahaantii naf iyo maalba ay meesha ku baxayso runtiina burbur iyo khasaare maaragtay qoysna ay ku imaan karto iyo mid guud ahaanba dhalinyartii waddankan wax u qaban lahayd dhammaantooda inay tafraan oo tahriibaan runtii awooddii iyo iyo maaragtay kalsoo awooddii iyo waxqabadkii dowladnimoba meesha meesha maarkan oo ay kusii yaraato marka runtii waxaan dhihi lahaa in maarkan arrintaas xoog la iska saaro oo oo oo la dagaalan weyn lala galo oo runtii sida aqoon darrida la dagaalan loola galo runtiina arrintaas ay noqoto arrin maaragtay bulshada dhan ay u kacdo meelaha maaragtay arrimahaas ka socdaanna in heedaha amniga iyo dowladdaba ay iska kaashadaan sidii arrintaas loo soo afjari lahaa runtiina ay u noqon lahayn dhalinyarta dhalinyaro ku aamin qabo waddankooda inay joogaan ka shaqaystaan kuna helaan waxay u baahan yihiin ku helaan dowladdana waxaan ugu baaqi lahaa inay abuurto fursado shaqo oo runtii dhalinyartaas maaragtay oo shaqooyin yaryar oo gacmaha laga qabto iyo kuwa dadka xirfadlayaasha aqoonta leh ee loo diyaariyay inay maarkano runtii ay ay abuuraan taasoo iyadana maarkano nidaamka oo shaqaalaysiintana la hagaajiyo oo dhalinyartan maaragtay tahriibaysana arrimaha ugu waaweyn oo in maarkano cadaaladnimada iyo shaqaalaysiinta ee ka socota deegaanada soomaaliyeed oo dhan in arrintaas la hagaajiyo oo si bulshadan ay ugu kalsoonaato in deegaanadooda ay ka shaqaystaan kuna nagaadaan guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaa igala qayb galay idris cabdirakhtar oo ka mid ahaa baarlamaankii sagaalaad ee dalka brofeysar maxamed sheekh cali xayow oo isaguna ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed arrimaha warbaahinta iyo fawsi cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada koonfur galbeed aniga iyo martida waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh ramadaan kariim
mahadsanida kaasina wuxuu ahaa mukhtaar maxamed catoosh oo soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington boqorka dalkaasi morocco ayaa waxaa ugu baaqay shacabka inaysan gowricin xoolaha xiliyada ciidda ee sanadkan sababo la xiriira abaar ba-an oo dhulka saameysay taasi oo hoos u dhigtay tirada xoolaha nool islamarkaasina sababtay sare u kaca qiimaha hilibka warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee a f b waxaa noo hayaa xuseen maxamed
boqorka dalka morocco boqor maxamedka lixaad ayaa ku amray shacabka in ciidan adxaha sanadkan aan wax xoolo ah la qalin boqortooyada morocco ayaa sanadkan wajahaysa sanadkii toddobaad oo xidhiidh ah oo abaar joogto ah taasoo sababtay hoosudhac boqolkiiba siddeed iyo soddon ah oo ku yimid tirada xoolaha dalkaasi muddo labiyo toban bilood gudahood ah sida uu sheegay amaba ay sheegtay wasaaradda beeraha ee dalkaasi roobabka sanadkan da-ayay boqolkiiba saddex iyo konton ayay ka hooseeyeen celceliska soddonkii sano ee lasoo dhaafay boqorka morocco boqor maxamedka lixaad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dalku uu wajahayo caqabado dhinaca cimilada iyo kuwo dhinaca dhaqaalaha ah kuwaasi oo sababay hoosudhac weyn oo ku yimid tiradii xoolaha isagoo xusayay muhiimadda ay ciidal adxa u leedahay muslimiinta boqorku waxa uu shacabka ka codsaday in ay ka fogaadaan fulinta waajibaadka gowraca xoolaha boqorka ayaa bayaankiisa ku sheegay in isagoo ku dayanaya nebi maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee in uu sanadkan isagu uu dadka beddelkooda u qali doono xoolo waxaana uu daliil usoo qaatay nebi maxamed oo laba neef gowracay mid naftiisa ah iyo mid uu ku sadqeeyey amaba u wadxiyey dadkiisa ama ummaddiisa boqor maxamedka lixaad ee morocco ayaa sidoo kale sheegay in uu gowracu yahay sunno ku waajib ah qofkii awooda hoos u dhaca tirada xoolaha iyo abaarta morocco ayaa sababtay sara u kaca qiimaha hilibka taasoo sii kordhisay culayska dhaqaale ee haysta dadka dakhligooda hooseeyo kuwaas oo mushaharkooda ugu yar uu ku dhow yahay saddex boqoloo dollar bishii boqorkii hore ee morocco boqor xasankii labaad oo ahaa aabbaha dhalay boqorka haatan talada haya ayaa go-aan la mida kan hadda la qaaday ku dhawaaqay sanadkii kun sagaal boqol lix iyo lixdankii xilli dalkaasi uu wajahayay abaar daran
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa xuseen maxamed oo soo jeedinayay warbixintii wakaaladda wararka ee f b alkaad weli laga socotaan dhegeystayaal waa washington madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dune ayaa hadal uu xalay tujeediyey waxa uu kaga hadlay gulufka ka dhanka ah kooxda daacish ee ka socda buuraha calmiskaad ee gobolka bari dane waxa uu sheegay in wejigii saddexaad ee howlgalka hilaaca uu maanta bilaabanayo kadib markii laba weji ee hore ee dagaalka guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada puntland wuxuuna sheegay in muddo toddoba cisho ah ay u qabanayaan kooxo uu sheegay inay la shaqeeyaan daacish warbixintan waxaa boosaaso noogu soo dirtay wariyaheenna faadmo yaasiin jaamac madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo habeennimadii xalay khudbad ka jeediyey magaalada boosaaso ayaa sheegay in uu soo gabagaboobay wejigii labaad ee howlgalka loogu magacdaray hilaac ee ciidamada puntland ay ka wadeen buuraha calmiskaad waxaana uu sheegay in ciidamada puntland ay gacanta ku dhigeen saddex saldhig oo waaweyn oo daacish ay ka qorsheynaysay weeraro caalami ah oo dal iyo dibadba ku wajahan sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dowladaha nagala shaqaynaya ay sheegeen dasaan iyo dhaadaar iyo shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalo inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan ummadaha waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyey waqooyiga amerika qaaradda yurub iyo dalal kale oo aasiya iyo carabta ah inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka madaxda hawshaas qorshayn jirtana saldhiggeeda uu ahaa halka sida duqayntii maraykanka ee labada mar ah lagu caddeeyey warbixinta maraykanka inay halkaa ku beegsadeen dadkii ka shaqayn jiray inay soo ururiyaan dadka maraykanka howlgallada iyo yurubka geysta madaxweynaha puntland ayaa sheegay in ciidamada puntland ay ka hortageen weeraro daacish ay ku doonaysay in ay magaalada boosaaso ku qabsato waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo ilaahay mahaddiisa gantaaladii iyagu ay sameeyeen oo ay ugu tala galeen in magaalada boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dowladda lagu burburiyo si dadka loogu khasbo inay isu dhiibaan argagixisada xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dowladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guulaysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu nagu siiye gacan waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada geesiyaasha ah ee reer puntland oo runtii guusha maanta la gaaray inteeda badan leh hadday tahay qorshayn hadday tahay howlgal iyo hadday tahay nafhurid isugu daray dowladaha maraykanka imaaraadka kinya iyo etoobiya ayaa madaxweynuhu sheegay in howlgalkan ay gacan ka siiyeen puntland waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka sida tooska ah shaqadaas wax uga waday oo runtii ugu horeyso dalka imaaraadka carabta oo doorka ugu weyn lahaa dalka maraykanka etoobiya iyo kenya oo ahaa dalalka runtii hadday tahay xog iyo hadday tahay xeeladba gacanta ka geysanayay sidii uu howlgalkaas uu u miro dhali lahaa wejiga saddexaad ee howlgalka hilaac ayaa madaxweynuhu sheegay in siddeed iyo labaatanka bishan uu si toos ah u bilaaban doono waxaan rabaa maanta inaan halka uga dhawaaqo in wejigii labaad uu soo gebagaboobay sidoo kaleetana birito oo siddeed iyo labaatanka bisha ah uu wejigii saddexaad uu bilaaban doono ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixiso ah oo puntland dhaqdhaqaaq ku leh xarumo ku leh howlgallo ka samaynaysa ilaa laga dhammaynayo wejiyadaas way socon doonaan markuu mid dhammaado oo mid bilaabanayana dadweynaha waan u sheegi doona madaxweynaha puntland ayaa muddo toddoba cisho ah cafis u fidiyey dad uu sheegay inay isugu jiraan ganacsato dhaqan iyo culimo awdiin kuwaasoo uu sheegay inay la shaqayn jireen kooxda isis inaan baaq uga diro dadka soomaaliyeed ee reer puntland ah ee ururka argagixisada daacish la shaqaynaya ee magaalooyinka kusu ee aanan furimaha lagula dagaalamaya jooga taakulada ka qayb qaadanayay dadka lacagaha ka qaadayay dadka gudbinayay iyaga ku soo degayeen shirkadaha u furtoo ganacsadada ka dhigay qaxootiga ka dhigoo guryaha dejiyey dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo toddoba casho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan inay howshaas ka baxeenna caddeeyaan liisaskooda waan haynaa magacyadooda waan haynaa toddoba beri gudahood ciddii ku imaan weydo dowladdu tallaabo sharciga ka qaadi doonto dadkaasi waxay isugu jiraan dhaqan waxaa ku jira culumo waxaa ku jirta ganacsato waxaa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halka aan ku faahfaahin doono toddobadaas beri waxaan ugu talagalnay annagu ilaalinayna mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna fursaddaas inaan siino khaladka ilaahay baa makhaldamo ah ninkii khaladkiisa ka soo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dowladdiisu inay cafis fidin doonto qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa wakhtigeeda imaan doonta waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadowga ay soo duulay xaasas baa ku jira caruur bay keensadeen hadday i maqlayaan ma doonayno inaan maxas iyo maata layno ha isu soo dhiibaan dowladda puntland madaxweynaha puntland ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaana uu ugu baaqay in dib laysugu noqdo baaqagayga ugu dambeeya dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan odhan lahaa inta aanan waagu baryin oo aanan lagu maadsan xisaabaadka dib ha loo fiiriyo dib ha laysugu noqdo dalkan meel halisu ku socdaa dadka mas-uuliyiinta ah ee hadda xilalka haya dadka xilalka soo qabta dalka dadka waxgaradka ah ee xilalka qaban doona mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed u baahan in loo wada istaago wax kala jiidasho iyo qabaa'il isdiidan iyo kooxo isdiidan waxaa maanta dalkeenna baalaxda ka dhiga wey dadka soomaaliyeed dib ha isugu noqdaan dib ha wada hadlaan waxaan rabaa halka inaan ka faro ama u soo jeediyo dhammaan dadka soomaaliyeed qabaa'ilka in la joojiyo colaadaha qabiilka ku salaysan colaadaha siyaasadaha ku salaysan colaadahaasoo dhan waxay wiiqayaan oo fursad siinayaan argagixisada madaxweynaha ayaa baaq u diray qurba joogta puntland dadka soomaaliyeed iyo caalamkuba inay gacan ku siiyaan taageerada iyo garab istaagga howlgalka hilaaca ee lagula dagaalamayo daacish sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyey howlgalka ciidamada soomaaliya ay ka wadaan koonfurta soomaaliya kaasoo ay kula dagaalamayaan argagixisada faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso madaxweynaha puntland ayaa muddo toddoba cisho ah cafis u fidiyey dad uu sheegay inay isugu jiraan ganacsa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ah ee v o a washington waa mahadsan tahay faaduma yaasiin jaamac haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan uu qaado cabdicasiis iskalaaji
cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay ku haadiyo wahiyo reenkiisiba naftayda gabya ka dhigay cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay ku haadiyo wahiyo reenkiisiba naftayda gabya ka dhigay niyadan geerartayo qalbigan heesaagodlada gujada xasuustaada iyo markuu xiisuhu kilkibay aye erayada kalgacal lacabtayda ka suugoye xasuustaada iyo markuu xiisuhu gelgelay aye erayada kalgacal laabtayda ka suugoye haddana gelyoy marnaba anigun kaagu i kari haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raray adanageyoy marnaba anigun kaagu i karay haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raray gobolban kuu dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo
heestaasi uu qaadayay cabdicasiis kalaaji waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysay washington waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray intaan marka la kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
anigun kaagu i karay haddana kama gaabsan karo